wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab khamiisa bisha februari ee sannadka labada kun afar iyo labaatankan waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena v o a somaali dotcom idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo inta badan marka laga hadlayo geedka afrika ama soomaaliya masiibooyinka dabiiciga ka dhaca saddex un baa laga soo koobaa inta badan marka waa oo ay oo ay oo ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa marka waa abaar daba dheeraata fatahaado iyo ayaxa saxaraha saddexdaas unbaa had iyo jeer inta badan ka dhaca laakiin mar dhexdaa ahayd oo labadii sii sabadii ahayd markii u horeysay deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaaliya oo ilaa iyo toban safiir oo cusuba u magacowday qaar ka mid ah dalalka caalamka ee ay xiriirka diblomaasi la leedahay xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyey qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii afhayeenka milatariga ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq yaxya rasuul ayaa waxa uu sheegay qabiista maanta in duqeynaha isdaba joogga ah ee maraykanka uu ku hayo kooxaha hubaysan ee iiraan ay taageerto ee ciraaqa ay ku riixayso dowladda inay suu afjarto howlgalka xulufada maraykanka uu hogaamiyo ee dalkaasi milatariga maraykanka ayaa sheegay in weerar arbacadii lagu dilay taliya khataib xisbullah oo ah koox hubaysan oo iiraan ay taageerto oo ku sugan dalkaasi ciraaq oo batagoonka uu ku eedeeyey weeraro ay ku soo qaadeen ciidamadooda rasuul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ay noqdeen kuwo ciraaqa u keenaya xasilooni darro iyo colaadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu arbacadii sheegay in heshiis xabajoojinah iyo in la sii daayo la haystayaasha ee markaasi dhex mara israa'iil iyo xamaas weli ay suurtagal tahay inkastoo labada dhinac ay ku kala fog yihiinna qaar ka mida qodobada heshiiska blinken ayaa waxa uu tegey gobolka isagoo isku dayaya in uu dhexdhexaadiyo nidaam keeni karaya in la hakiyo dagaalka israa'iil ee ka dhanka ah xamaas kaasi oo galay bishii shanaad kadib markii ciidamada israa'iil ay dileen in ka badan toddoba iyo labaatan kun oo falastiiniyiin ah ayna barakiciyeen inta badan dadka dhulkaasi ku noolaa dadaaladaasi diblomaasiyadeeda ayaa waxa ay ruuxmeen horraantii shalay markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu diiday qorshe faahfaahsanaa oo saddex wejiya oo xamaas ay soo bandhigtay oo dhigayay in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha iyadoo lagu bedelan doono boqolaal falastiiniin ah oo u xiran israa'iil oo ay ku jiraan mintidiin sarsare kooxda xamaas ayaa soo jeedisay xabad joojin afar bilood iyo bar ah muddadaasi oo dhammaan lahaystayaasha lagu haysto ghaza la sii daayo israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxdo ghaza heshiisna laga gaaro joojinta dagaalka dhulgo ka dhacay koonfurta filibiina ayaa waxa uu sababay dhimashada ugu yaraan toddoba qof oo la sheegay afartan iyo sideed kalena la la'yahay kuwaasi oo ay ku jiraan macdan qodayaal iyagu sugayay bas ay ku safrayeen ay ku aadayeen guryahooda sida ay saraakiishu sheegeen arbacadii ciidamada booliiska iyo mutadawiciin ayaa soo badbaadiyey kow iyo soddon qof oo dadka deegaanka ah kuwaasi oo ku dhaawacmay dhulgo ku dhuftay tuulada buuraleyda ee masaara ee gobolka davo de oro habeenkii talaadadii baaritaan ayaa dib u bilowday arbacadii kadib markii la hakiyey xilli habeen ah sababo la xiriiray cabsi laga qabay dhulgo' kaleeto sida ay sheegeen saraakiil in ka badan toddoba boqol iyo konton qoys ayaa la sheegay in loo raray xarumaha daadgureynta sida ay ku warameen saraakiisha wax ka qabashada musiibada dadka la la'yahay ayaa waxaa ka mida toddoba iyo labaatan qof oo macdanqodayaala uu sugayey laba bas wararku waxa ay sheegeen in guddoomiyaha iga raalaahda in afhayeenka gobolka davo di oro edwardo macapili uu sheegay in roobab mahigaan ah ay ku dhufteen oo gobolkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay kuwaas oo yaraaday jawiguna uu deganaa maalmihii hore ruushka ayaa gantaallo waxa uu ku garaacay lix gobol oo ku yaala ukrain halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan shan qof oo rayid ah uuna ku dhaawacay ku dhowaad konton kale oo ay ku jirto haweenay uur leh weeraradaasi ayaa ruushka waxa uu ku bartilmaamaystay saddex magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto caasimadda kefa dalka ukrain ayaa si aada waxaa ugu baahan yahay gargaar reer galbeedka ah iyadoo uula daaladhacayo rasaas iyo ciidan yari warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilowna golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu ansixiyey toban safiir oo cusub oo soomaaliya uga howlgeli doono qaar ka mid a dalalka caalamka ee soomaaliya xiriirka diblomaasi ay wadaagaan waryaheena cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ansixiyey toban safiir oo soomaaliya ku mateli doona caalamka xubnaha la meelmariyey ayaa waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin caanka ah gudaha dalka kuwaasi oo muddo fog saaxadda siyaasadda soomaaliya ku jiray waxaana ay kala yihiin xubnaha maanta la meelmariyey cabdilcasiis maxamuud maxamed oo far badne loo yaqaano cabdulaahi maxamed sheekh cabdulaahi cali cabdi awaare cali maxamed abuukar bashiir xasan xaaji fadxudiin cali maxamed xuseen cabdi xalane khadiijo cosoble cali qadar ducaale iyo sidoo kale ridwaan xirsi maxamed sidoo kale golaha wasiirada soomaaliya ayaa waxay shirkii maanta ku ansixiyeen habraaca dhaqangelinta xakamaynta hubka rasaasta iyo waxyaabaha qarxa taasi oo lagu xakamaynayo dhibaatooyinka ay sababaan hubka iyo qaraxyada sida sharci darrada ah loo adeegsado sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda qoraalka xukuumaddu ay sii daysay ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in shirka golaha wasiirada lagu soo bandhigay warbixinno la xiriiray amniga guud ee dalka dib u habeynta daqliga soomaaliya xogta heshiisyada dowladda iyo sidoo kale cayaarihii dowlad goboleedyada ah ee dhowaan ku soo dhammaaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalkan soomaaliya kulanka maanta lagu ansixiyo safiiradan ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo hadda ah kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka waa tiradii ugu badnayd oo safiiro ah oo la meelmariyey tan iyo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta oo khamiisa dhegeysanaysa doodo la xiriira in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ugu horeeya musharaxiinta jamhuuriga ee doonaya inay u baratamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota uu u qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobollada sababo la xiriira doorkiisii uu ku lahaa dhacdadii lixdii bishii januari ee labadii kun iyo kow iyo labaatankii lagu weeraray xarunta koongareeska maraykanka madaxa xafiiska v o d ee aqalka cad batsi wada kusawaarah ayaa warbixintan diyaarisay waxaana soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
lacagtan ayaa waxaa ka mid ah lixdan bilyan oo dollar oo gargaar ah oo ukrain loogu talagalay iyo afar iyo toban bilyan oo gargaar ah oo la siinayo israa'iil waana qayb ka mid ah xidhmo cusub oo shan iyo sagaashan bilyan oo dollar ah oo gargaar shisheeye loo qoondeeyey kadib markii jamhuuriyiinta sanadku ay xanibeen heshiis weyn oo ku kacaya boqol iyo sideed iyo toban bilyan oo dollar kaasoo ahaa heshiis dhinaca labageesood ah oo ku saabsan amniga xuduudaha sida uu faahfaahinayo jack shumer hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka waxaan ogaanay qiyaastii toddobaad ka hor markii trump uu ku dhex milmay arrimahan isagoo rabay in ay noqoto arrin siyaasadeed trump waxa uu sheegay in uu door biday in ay fawdo ka dhacdo xuduudda sababtoo ah wuxuu u haystaa in ay ka caawinayso doorashada waxaanu sii ogeyn inaan u baahan doonno xal kale heshiiska labageesoodka ah waxa uu kordhin lahaa awoodda xidhitaanka socdaalka wuxuu soo afjari lahaa dhaqanka u ogolaanaya soo galootiga in ay kusii sugnaadaan maraykanka intay magangelyada sugayaan waxayna u ogolaan doontaa madaxweynayaasha in ay si kumeel gaara u xidhaan xadka maraykanka iyo mexica haddii isgoysyadu ay gaaraan heer gaar ah sanadka jamhuuriga ayaa sheegay in sharcigan aanu ku filayn sida uu xusay senator ted cruz xeerkani maaha mid xaaladda hagaajinaya ogow dhibaatadan xuduudeed waa mid ulakac ah jo biden ayaa sababay waxa uu sabab u ahaa go'aamo u gaar ah oo murankan taagan dhaliyey laakiin sanadka madaxa bannaan sida kristeen sinema oo ka mid ah saddexda senatar ee heshiiska ka xaajooday ayaa sheegtay in mucaaradku ay rabeen xisaabin siyaasadeed
wax ka yar afar labaatan saacadood kadib markii aan sii daynay sharciga asxaabtayda jamhuuriga ayaa bedelay go'aankoodii hore waxaa soo baxday inay rabaan dhammaan hadal iyo ficil la'aan amniga xuduuduhu ma aha mid khatar ku ah amniga qaranka waa hadal loogu talagalay doorashada dimuqraadiyiinta ayaana ka digay cawaaqibka ka dhalan kara in gargaarka loo gudbin waayo ukrain ay noqon doonto mid sida fog saameyn u yeelata sida uu sheegay senator amaba ay sheegtay senator bati morey oo dimuqraadi ah
republikaanku waxay u gudbin doonaan xulafadeenna ficillo u muuqda in siyaasadeenna aan la aamini karin waxay fariin u diraysaa keligii taliyayaasha sida putin oo kale in hanjabaadaheenna aanay ahayn wax halisa waxay caalamka u sheegaysaa fariin ah in hoggaankii maraykanka ee caalamka ay wiiqayaan caqabadaha ay jamhuurigu abuurayaan horaantii toddobaadkan afhayeenka aqalka hoose ee koongareska maraykanka mike johnson waxa uu sheegay in heshiiska labada dhinac uu dhiman doono marka uu yimaado aqalka maraykanka laakiin sharciga keligiis ee aqalka jamhuuriga ee ah in gargaarka loo diro israa'iil ayaa guuldaraystay habeenimadii salaasadii ma jirto sabab ay uga soo horjeestaan waxa ku jira xeerkan waxay u samaynayaan ujeedooyin siyaasadeed arrintani waxay u xun tahay amnigeena qaranka senatarada jamhuuriga ayaa codsaday in wax kabeddelka amniga xuduudaha lagu daro sharciga kaalmada shisheeye xildhibaanada ayaa la filayaa in ay shaqeeyaan ilaa dhammaadka toddobaadka si ay uga codeeyaan ansixinta xirmada gargaarka
dhegeystayaal waxaad dhegeysanayseen warbixintii wariyaha v o e da catherine gibson oo ku saabsanayd aqalka sanadka maraykanka oo arbacadii tixgeliyey sagaashan iyo shan bilyan oo dollar oo gargaar sheeyaa kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ay hor istaageen heshiis laba geesooda oo ku saabsanaa amniga xuduudaha iyo gargaarka ukrain iyo israa'iil uu soo jeedinayay xuseen bare aadan maxkamadda sare ee maraykanka ah ayaa waxaa maanta oo khamiis ay dhegeysanaysaa dood doodo la xiriira in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ugu horeeya musharaxiinta jamhuuriga ee doonaya inay u bartamaan xafiiska madaxweynaha doorashada soo socota uu u qalmo xilkan iyo in lagu daro warqadaha codbixinta ee gobolada sababo la xiriira doorkiisii uu ku lahaa dhacdadii lixdii bishii janawari labadii ku iyo labaatankii lagu weeraray xarunta koongareeska ee maraykanka madaxa xafiiska v o eda ee aqalka cad batsy wida kusuwaarah ayaa warbixintan diyaarisay xaashi ibraahim aadan waatan janaayo lixdeedii sanadkii laba kun koob iyo labaatan koox taageerayaasha donald trump ah oo rumaystay hadalladiisii ahaa in doorashadii nofembar la dhacay ama la xaday ayaa xoog ku galay aqalka maraykanka ee capital hill si ay uga hor joogsadaan amaba u joojiyaan sharci dejiyaasha caddaynta guusha joe biden doorka trump ee go'doominta iyo haddii ay tahay in ay ka dhigto in uusan u tartami karin dib u doorashada ayaa udubdhexaad u ah kiiska la horgeeyey maxkamadda sare khamiistan ee ku saabsan in musharaxa jamhuuriga ay tahay in laga saaro codadka gobolka colorado sababtoo ah waxa uu galay kacdoon lixdii janaayo ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan mak graber waa brofesor xagga sharciga ka dhiga jaamacadda francis king carry
donald trump ayaa kiciyey kacdoonkaasi mark graber oo ah khabiir hormuud u ah sharciga dastuurka ee kacdoonka waa mid ka mid ah aqoon-yahano badan oo gudbiyey qoraal kooban oo ka dhana donald trump
waxaa loo sheegay inay ku jireen dad hubsita oo doonayay inay ku duulaan koongareeska wuxuu uga jawaabay isagoo leh markay qiyaamo jirto ma isticmaalin macnaha caadiga ah waad dagaalamaysaa waxaad u dagaalamaysaa sida cadaabta oo kale qof maangal ah wuxuu dhihi karaa marka la eego habdhaqanka trump wuxuu damacsanaa inuu kiciyo kacdoonno oo uu ka qayb qaato kiiska waxa uu ku salaysan yahay wax ka beddelka afar iyo tobnaad oo la qoray sannadkii kun siddeed boqol lixdan iyo lixdii kadib dhammaadkii dagaalkii sokeeyey si loo ilaaliyo gobolladii konfedereeska ahaa ee doonayey inay go'aan saraakiisha koob iyo tobankii gobol ee koonfurta ee ka goostay maraykanka si ay u ilaaliyaan nidaamka addoonsiga inay ku soo noqdaan awoodda qaybta saddexaad waxa ay meesha ka saaraysaa in uu qabto xilka qofka ku dhaartay inuu taageerayo dastuurka kadibna ku kacay kacdoon donald trump wuxuu sheegay in kiisku uu qayb ka yahay beegsiga gaarka ah sida hadalka loo dhigay ee biden ee ka dhanka ah siyaasi ka soo horjeeda isaga sheegashadaasi oo maamulka biden beeniyey qareenadiisa ayaa ku doodaya in lixdii janaayo aysan ahayn kacdoon oo trump uu keliya adeegsaday xuquuqdiisa xorriyatilqowlka waxa ay sheegeen inay qaybta saddexaad aanay khuseyn madaxweynayaasha oo aan loo adeegsan karin in trump ay ka dhigto mid aan u qalmin in uu cararo madaxweyne sidoo kale alan ther showis waa brofesor xagga sharciga ah oo ka tirsan jaamacadda harvard kaasoo horay u difaacay donald trump
maqnaanshaha ficilka koongareeska ma rumaysni in wax ka beddelka afar iyo tobnaad uu yahay mid iskiis u fulinaya haddii kale waxaad ugu baahan tahay qodobka shanaad ee wax ka beddelka afar iyo tobnaad ee si cad u siinaya koongareeska awoodda uu ku gaaro go'aamada lix ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare waxaa magacaabay madaxweynayaasha jamhuuriga oo ay ku jiraan saddex u magacaabay donald trump laakiin inkastoo ay qabaan fikirkooda gaarka ah haddana garsoorayaashani waxay la dagaalami doonaan isla xaqiiqooyinka taariikhiga ah alan j lichman waa brofesor taariikhda ka dhiga jaamacadda american university ee washington
aad bay ugu adkaan doontaa inay ka hor yimaadaan caddaynta taariikhiga ah ee aan ku soo bandhignay qoraalkeenna kooban in trump uu daboolay qaybta nambar saddex inaysan u baahnayn fal kale oo koongareeska ama xukun ah qaybtanna looguma talagelin oo keliya kooxihii hore si kastaba ha ahaatee marka la eego baaxadda siyaasadeed ee saameynta xukunka maxkamadda sare ayaa laga yaabaa in ay diiddo inay samayso go'aanka kama dambaysta ah oo ay u dhaafto koongareeska bilaha soo socda maxkamaddu waxa ay sidoo kale u badan tahay in ay ka doodi doonto sheegashada xasaanadda ee trump ee kays kale oo faragelin doorasho oo federaal ah oo uu ka soo xareeyey qareen ka gaarka ah ee la yidhaahdo jack smith taas waxaa diiday maxkamadda raacfaanka ee federaalka maalintii talaadada
waxaad dhegeysateen warbixintii basi wada kusuwaara waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaan waa washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada iyo sida looga gaashaaman karo maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
bilowgii bisha februari ayaa qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay direen codsi gargaar lacageed oo dhan hal dhibic lix bilyan oo dollar si looga jawaabo loolan dhinaca arrimaha bini'aadannimada ah oo soomaaliya ka jira qorshe lagu magacaabay qorshe hawleedka baahida bini'aadannimo ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan ayaa qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ku doonayaan inay ku caawiyaan boqol koob iyo siddeetan milyan oo qof oo baahi darani hayso kuwaasi oo ku kala sugan labiyo toddobaatan waddan qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ayaa u baahan lacag dhan afartan iyo lix dhibic afar bilyan oo dollar si baahiyaha jira loo daboolo codsiyadan ayaa ku soo beegmayay iyadoo soomaaliya sannadihii u dambeeyey ay dhibaato kala kulantay musiibooyin dabiici ah oo kala duwan waxaa intaasi dheer in dhibaatooyinkaasi musiibooyinka dabiicigu ay keeneen cudurro laga dhexlo dhibaato kale ayaa iyaduna ah in gargaarkii yaraa ee dadka soo gaadhay la luunsado oo suuqyada ganacsiga lagu iibiyo haddii haddaba aynu ku hormarno waa kuwee musiibooyinka dabiiciga ah ee saameeya dhulka soomaalida ee geeska afrika waa kan xuseen maxamed yuusuf oo khabiir dhinaca laqabsiga isbeddelka cimilada ah kana tirsan urur goboleedka igaad fadhigiisuna uu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waad mahadsantahin axmed inta badan marka laga hadlayo geeska africa ama soomaaliya masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca saddexun baa lagu soo koobaa inta badan marka waa oo ay oo ay okay ay keeneen isbeddelka cimiladu ay keentay baa la yidhahdaa marka waa abaar daba dheeraata fatahaado iyo ayaxa saxaraha saddexdaas un baa had iyo jeer inta badan ka dhaca laakiin mar dhexdaa ahayd oo labadii kun iyo todobadii ahayd markii u horreysay deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay duufaana ayaa ka dhacay marka inta badan saddexdaas baa kusoo noqnoqda oo ay caan ku tahay taas un baana had iyo jeer ka shaqaynteeda sidii oo debdemiska kale looga shaqeeyaa oo ma jiraan wax sustainable had iyo jeer laakiin waxa weeyaan un saddexdaas un baa laga shaqeeyaa shan iyo tobankii sana labaatankii sana u dambeeyey la tacaalidooda haddii aan si kooban kugu sheego waan gartay marka kaabayaasha ay saameeyeen adoo eegaya deegaanada ugu daran waa kuwe maxamedow abaartu si guud way saameysaa deegaan deegaanada soomaalida ama geeska afrikaba abaartu si siman bay u saameysaa inkastoo dee loo kala badan yaho meelaha webiyada ee biyaha laga helo dadku ay hadiijar u baxsadaan inay macnii ku yar badbaadaan fatahaada iyo daadadkuna waxay saameeyaan dhulka ay webiyadu maraan inta badan soomaaliya webiga shabeella ha u badnaatay dhulku soo maray inta badan dhowaan unbay ahayd markii fatahaad aada u saameysay kaabayaashii bulshada ee deegaanadaas webigu maraa ay aada u saameysay marka ninka haddii aan ku sheega waxyaabaha saameynta uu keenay waxa weeyaan dee u saameeyey dhammaan waxa burburiyey waddooyinkii dadku mariyeen biyihii waxay qaadeen ama ay buuxdaafiyeen dee iskuuladii deegaanadii bulshada barakac badan baa ka dhacay dhulkii beeraleyda beero badan oo beernaa buu baabiiyey kanaladii waraabka ee biyuhu marayeen buu aada u saameeyey fatahaaddaasi aada u saameysay marka waxaan odhan karaa waxay saameysay dhammaan kaabayaashii bulshada ee ay bulshada soomaalida ku tiirsanayd inta badan ama xoolaa ama beeraa wixii noocaas oo kalea oo dhan ba aad bay u saameysay marka tii baa weli imka dee kasoo kabashadeeda lagu jiraa waana dareemi kartaa marka laga hadlayo geeska africa ama soomaalida waxaa laga shaqeeyaa un macnihii ka jawaabid haddana marka laga jawaabo sanadka dambe iyadan baa soo noqota marka waxaa waxaan u malaynayaa macnihi inaanan loo wajihin sidii loo baahnaa arrintaas macnihii la tacaalideeda waxay ahayd in laga eego dhinaca macnihi in dee waxyaabo laqabsiga bulshadan kor u qaadaya oo sustainable oo waara in laga hawlgalay ahayd lakin inta badan waxay umuuqataa un hay-adaha iyo bulshada caalamka waxay ka shaqeeyaan un dabdamis marka in markay wax dhacaan lala tacaalo lakin waxaa loo baahan yahay in laga tacaalo macnihii digriinta hore wixii waxaan lagu yidhahdo early warningkaas ingiriiska lagu yidhahdo in laga shaqeeya muhiima taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo faham iyo juhdi dheeraada lakin waxay u arkaan inta badan dadka ee ka shaqeeya macnihii khubarada dhulkan ka shaqeeya waxay arkaan inay tahay macnii degdemis oo kale in laga shaqeeyo oo ay soo noqnoqonayso intaasoo midiya baa lagu bixiya haddana dadka baahida qabaa sanadka kasii dambe ay sii kordhaan marka wax isbedel oo caynkaasoo la taaban kara had iyo jeer inaanu aan la samayn bay u muuqataa sida ay tahay iyadoo gargaarka soomaalida soo gaadha aanu ku fillayn daboolidda baahida jirta ayaa sida aan soo sheegnay waxaa jira in gargaarkii gaadhay deegaanada qaarkood la lunsado maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo deegaano kale ayaa arrimahaasi laga soo wariyey haddaba wacyigelin taas ku saabsan ayaa maamulka koonfur galbeed oo arrintaasi ka sameeyey talaadadii bisha februari ay lixda ahayd walkin naasir cabdi caruush wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kulankaasi wacyigelinta ah ka hadlay dhibaataan haysato ilaahay naga saaro gacanteennaa horsannay ilaahay xaaladdan hortaa naga saaro waxa aan ka hadlayno samafal iyo gargaar iyo insha allah ilaahay aan barina waa ka bixi doona haddii ilaah yidhaahdo ujeeddada marka maanta isugu imaano oo ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsa horta waa mid sharci darro ah ha noqoto qofka inta la sii gadaaya ha noqoto qofka dukaanka ka gadanaya iyo qofka sii gadaaya intaas horta waa sharci darro waxaa nooga rabaa annagoo midaysan oo isla soconna inaan dadka dukaanleyda ah dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan taas aan ka wada shaqayno marka laga yimaado deeqaha ka yimaada hay-adaha gargaarka caalamiga ah jaaliyadda soomaalida ee qurbaha ayaa iyaguna kaalin weyn ka geysta taakulaynta dadka musiibooyinka dabiiciga ah ee soomaaliya ku waxyeeloobay culimmada diinta ayaa kaalinta hore kaga jira abaabulka iyo dhiirigelinta howlahaasi sheekh maxamed cabdulaahi oo imaamka masjidka muslim community center oo ku yaala magaalada silver spring ee gobolka maryland ayaa ka hadlaya dhowrista gargaarka ururintiisa dhibta laga soo maray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أه ولا محمد واد مهسنت هاي أه سيدان أقنا هاي دينتين إسلامكو وحي آد يعني أقهد ورسولك صلوات ربي وسلام عليه أقهد لي دتك مسؤولية دا أي سارنت هاي أن دتكاس وحان أقولنا سيحين لها إني ددال مرول بدتك ويدداليان يعني laakiin inay dadaalka sii labanlaabaan oo waxa mas-uuliyadda ilaahay uu saaray ilaahay weydiin doono markii alla la hor istaago maalinta yowmalqiyaama inay ilaahay kaga cabsadaan gaar ahaan waxaan aad usii jeclaan lahaa in deeqaha adduunku uu bixiyo ilaan marar badan soomaalidu hadda maanta waxay uun ku tirsan tahay adduunka ama ha noqoto nimankan yurub ha noqoto ama north america ha noqoto ama carabtaba ha noqotee dadka soomaalidu deeqa unbay ka raadiyaan dibadaha oo ay wax ka rajeeyaan wixii la keeno oo lagu soo qaado magaca shacbiga soomaaliyeed inuuna iska noqonin wax uu shaksi iskaga takrifo lahayo laga bilaabo meesha u sarraysa iyo meesha u hoosaysa qof walba oo madaxa inuu alla ka cabsado mujtamacaas uu mas-uulka ka yahay ee ilaahay weydiin doono in uu mujtamacaas u naxariisto siduu ilaah rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkii imaam tirmidi uu wariyey uu rasuulku yidhi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariistu ilaahay u naxariistaa irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa dadka dhulka jooga xayawaanka cimilada wax walba u naxariistu ilaahay yidhi ilaahay baa idinkana markaa idiin naxariisan doona waxaa xaqiiqa ah oo aan aad u jeclahay inaan halkan ka sheego qof kasta oo bani aadama inuu ogaado xaqiiqa dhab ah xaqiiqada dhabtaa waxaa weeyaan maalinta uu adduunkan ka baxo waana laga wada bixi inuuna waxba raacaynin guri la dhistayna raaci maayo lacag bangi la geystayna raaci mayso qofka waxaa raacahaya wixii wanaagsanaa oo alla hortiisa geystay wax walba uu sameeyeyna waa la weydiino waa la su-aali siduu ilaahay subxaana watacaala inoogu sheegay qur-aanka falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay in wax walba oon ku hadlayno la record garaynayo oo malaa'igta ilaahay hadalkan hadda maxamed adiga aniga aan ku wada hadlayno malaa'igtu way record garaynaysaa adiguna waad record garaynaysaa qof waliba oo mas-uulina saas ha ogaado allaha ka baqo adduunku waa wax iska yar saacad buu qur-aanku mararka qaarkood ku tilmaamay saacatan min nahaar mararka qaarkood qur-aanku wuxuu ku tilmaamay cashiyatan aw duxaaha kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha marka inuu qofku ilaahay xusuusto keligii inuu
sidaynu soo xusna dhibaatooyin kuwa caafimaadku ay ugu horreeyaan ayaa yimaada musiibooyinka dabiicigaah kadib fatahaadii ka dhashay xaaladda elniniyo ee webiga shabeelle ayaa magaalooyin ka tirsan gobolka hiiraan ka dhigay meel xanuunnada biyuhu qaadaan ay ka dhasheen waa kan doktor maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo ka howlgala cisbitaalka sixa geyt ee magaalada beledweyne oo sharxaya xanuunnada ka dhashay biyihii magaalada fadhiistay sida aan ka warhayno biibaxadii oo kusoo bilaabatay gobolka tobankii nofembar ilaa waxay magaalada haysatay tobankii january ku dhawaad tobankii decembar marka magaalada waxay ku jirtay muddo laba bilood ku dhawaada wallaahi niyo iisheeg markii magaalada ka baxday sida caadiga ahaa biibaxada lagu yaqaanay waxaa ka dhasha cudurro aada iyo aada u waaweyn oo markii category ahaan ama group ahaan laysugu xiro mostly loo yaqaano waterborn disease waterborn disease waa cudurro aan ugu horeyso kalooraha uu ku xigo typhoidka ama tifoga waxaa kaloo ka mid a cuduradan food boysingka iyo dadkii cunadii ku samoobayo dihareeyaha oo iska caadiga ah infectious diseaseska oo asigana ka mid a cudurada hadda loo kale lagu arko inta badan waxaan isleeyahay soona hadda ay ka jirtay beledweyne iyo hareeraha xoogga leh ee gobolka hiiraan ay saameysay biibaxadi waxaa laga garan karaa in dhib xoogan oo cuduradaas waterborn diseaska waxaa jira kaysas fara badan oo la seexiyey xarumaha caafimaad oo ka cabanaya caloora ama dihareya acute water dihareya maasha allah aada iyo aad guddiga dhakhaatiirta annagoo ah yani aad ayaa loogala falceliyey dadaal badanna loo sameeyey iyadoo la kaashanayo hay-adaha localka iyo hay-adaha internationalka waxaan isleeyahay cuduradaasi markastan way soona noqdaan waa common gobolka haddiiba fatahaado dhacaan inay dhacaan cudurada loo yaqaano waterborn disease doctor maxamed soomaali ayaa sheegay in dhibaatooyinkaas caafimaad ay keeneen culays bulsho oo khayraad ku filan aan loo haynin sida muuqata dhibaatooyinka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ahi waa kuwo soo noqnoqda haddaba sidee ayaa looga tabaabushaysan karaa waa kan mar kale sheekh maxamed cabdulaahi soomaalidu waa dad runtii yani dadkooda dibadda joogaaya ay dad deqsiyaalahoo kaalmeeya dadkooda gudaha jooga ay yihiin personally anigu shaksiyan waxaan aaminsanahay la-aanta dadka qurbada jooga waddankeena inuu dhibaato weyn geli lahaa dadka lacagta dira meel kastay adduunka joogaan ama ha joogaan australia ama yurub ha joogaan ama north america ha joogaan ama khaliijka iyo dowladaha carba ha joogaan dadku lacag badan bay diraan oo saaxiib asxaabtooday u diraan oo ehelkooday u diraan oo dadku way dadaalaan laakiin waxaad moodaa inay waxoogaa u baahan tahay more organizing in wixii la laysku yaro hagaajiyo oo mu'asasaad u gargaara dadka inay dadku meel kastoy joogaan inkastoy jiraan haddana in lasii ballaadhiyo inay fiicnaan lahayd baan aaminsanahay wayna ku mahadsan yihiin dadka soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ajri iyo xasanaad ka siiyo carruurtooda ay qurbada la joogaanna ilaahay ugu xifdiyo sadaqada ay la baxayaan oo dadka ehelkooda iyo walaalahooda iyo qaraabadooda iyo waddankooda ay geenayaan dhinaciisa xuseen maxamed yuusuf oo ah khabiir dhinaca laqabsiga cimilada ah ayaa sheegay in la sameeyo istaraatiijiyad aan ku koobnayn hannaanka debdemiska ama dhiig joojinta ku salaysan waxa looga soo kaban karaa baan aaminsanahay shaksiyan haddii aan aniga khibradayda u adeegsanaya intii badan intii ugeyn badan aan ka shaqeynaya deegaanada soomaalida waxa weeye in aan laga shaqeyn oo keliya un dee markay dhiig joojin sidii aad adigu udhika lahayd ee laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wax waara bulshadaasoo macnihii ka caawiya la qabsiga isbedelka cimilada iyo wixii la halmaalo marka waxa waxay noqon kartaa macnihii in waxaan la yidhaha forecasting ama saadaasha hawada la xogta laga helo la isticmaalo taas lagu howlgalo laga diyaar garoobo marka ay xogtaasi bulshada gaadho ka diyaargaroodaasi u noqon karaa marka hadday abaari timaado in dadkii la baro macnihi inay wax kaydsadaan haddii aanay awoodda lahayn in loo diyaariyo macnihi maxay samayn kartaa waxaa la yidhahdo iyadoon saadaasho keliya laga hadlayn waxaa la yidhahda impact forecasting ama saamaynta macnihii ay waxaasi keeni karaan ama fatahaadi keeni karto ama abaari keeni karto in la bersho marka taa lagu saleeyo oo dadka markaa haddii ay roob yaraan ay kusoo wajahan tahay dee laga caawiyo in xoolaha calaf loo iibiyo dadku ay u diyaargaroobaan taasaa marka ama in loo sameeyo macnihii dadka laga horumariyo in loo sameeyo ceelal biyo xagga beeraha laga kabo infrastructureka la xidhiidha macnihi waraabka beeraha iyo wixii la halmaalan karo taasi waxay awoodinaysaa inay la qabsadaan isbedelkii cimilada duufaa iyo abaarisan oo noqonayo ay wax beertaan ka diyaargaroobaan la qabsadaan marka haddii loo baahan yahay marka in dadkan si dhaba loo caawiyo waa in kaabayaasha kaabayaashaas laga shaqeeya si joogtaa taasina waxay awood siinaysaa marka inay si waarta oo aan de kumeel gaadhahayn ay ula qabsadaan isbedelkii cimilada oo reeri uu saameeyey laakiin inaanun laga shaqeyn de macnihii gurmade laga shaqeeyo horumarinta bulshada ee kaabayaasha biyaha beeraha waxbarashada caafimaadka ololahaas dhammaan kaabayaasha bulshada soomaalida kutirsan tahay bay saameeyeen taasaa markaa in laga shaqeeyo oo la derso waxa afka qaba ingiriiska lagu dhaha anticipatory actions ama tallaabooyin lagaga hortegayo ama lagu wajahayo dee waxa soo socda macni in la qaado oo ay kamid tahay in dhaqaalo loo raadiyo xil intaanay hawshaba dhicin waxaa kaloo iyadna kamid ah in dee digniinta hore dadka lagu wacyigeliyo oo laga diyaargaroobo ee aanun lagu laga shaqeyn macnihii dhiig joojin joogtaa taasina dee waxba kama taraysa bulshada geeska afrika ama soomaalida waxay had iyo jeer saameynaysaa inay noqoto mar kasta inay baahida sii kordho taasina aanay wax xal oo waara ka keenin arrimahan natiijooyinkan soo noqnoqonaya geeska afrika ama dhulka soomaalidu ka dhaca had iyo jeer raadka isbeddelka cimilada ayaanan ku koobnayn dhulka geeska afrika oo waa mid dunida oo dhan saameeyey hase yeeshee unuglaanta ayaa ah mid gobolka geeska afrika aad uga jirta
sanadkaas wuxuu ahaa maxamed sandere oo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o halkaad weli nagala socotaan waa washington dadaalo lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyadoo culamaa udiinka bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda shaqadu ay iska kaashanayaan warkan waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle
inta badan fagaarayaal iyo goobo badan ayaa lagu soo qaaday dhibaatadaasi haddii ay noqon lahayd raadka caafimaad darro ee ay keento ama ay geysato iyo sidoo kale xagga diinta qaar ka mid a culimmada somalilan ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka digtoonaadaan ku dhaqanka wax aanay diinta islaamku sugin ama aanay shareecadu oggolayn sheekh cabdixakiin maxamed oo ka mid a culimmada wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa farta ku fiiqay halka ay diintu ka taagan tahay gudninka fircooniga ah iyo ku dhaqankiisa ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamaa kaana lilmu'miniin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuna lahum alkhayaadatu min amrihim waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina aayaadkaasi waxay sheegayaan aayadaas waxay sheegaysaa qof muumina oo nin ah iyo gabadh muuminada ah uma banaana ikhtiyaarkeyga iyo door aniga waxay la tahay inuu qofku ku socdo horta uma banaana waa inuu bays iyo asal iyo sees ay u ahaato diinta islaamka dastuurka aynu dhigannay ayaa waxaa qodobkiisa shanaad faqridiisa labaad sheegaysaa wax wal oo diinta islaamka ka soo horjeedaa waa waxba kama jiraan horta markaa doorka culimmadu ay ku leedahay waxa weeyaan diinta waa ka mid gudniinka hablaha iyo gudniinka raggu labadaba waa ka mid diintay ka mid yihin maadaamay diinta ka mid yihiin doorka culimmaduna waxa weeyaan inay bulshada u horta u bayaamiyaan in ay xaaraan tahay islamarkaana ayna bannaanayn in gabadh la googooyo ama la toltolo ama dhibaato kale loo geysto laakiin waxay diintu ogoshahay oo ayna ayidaysaa oo ina faraysaa in aynu sunnadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam qaadano saa la-ajigeed qof inaga mid oo anigu sunnada ma doonayo odhanayaa ma jiro sunnadu marka lagu sheego layahaa waa noocah muhiimadeeda inaad raacdo unba waajib kugu ah ilaahayna wuxuu inagu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa haddaad anigay jeceshihiin haddaad ilahay jeceshihiin anigay soo raaca micnaha rasuulku sala allahu alay waslm wuxuu la yimiday sidiisaa loo qaadanaya agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada somalilan axmed xasan awaaden ayaa isdultaagay sida ay xukuumadda gaar ahaana wasaaraddaasi uga go'an tahay in bulshada lagu baraarujiyo in laga fogaado lana cidhib tiro ku dhaqanka caadadaasi
oo qaraar loo dhan yahay qaramada midoobay kusoo saartay labadii kun iyo sideedii una aqoonsatay inay noqoto maalinta caalamiga ee ka hortaga iyo joojinta gudniinka gabdhaha oo markii daraasaad fara badan adduunyada laga sameeyey loo aqoonsaday inuu yahay mid dhibaato badan keenaya taasi oo wasaaraddu siyaabo kala duwan u xusto baynu saaka xaflad weyn oo isku yimaadeen dhammaan haweenkii mataqaanaa qarankii wasaaradii ay khusaysay wasaaradduna ay hogaaminaysay iyo dhammaan daneeyayaashii kale ee muddada badan kasoo shaqaynayay aanu ku qabanay hargeysa ayna ku sugan yihiin ururadii iyo daneeyayaashii ka shaqaynayay ay joogaan sbaxdii saxaafadii wasaaraddii diintii oqaaftii mataqaanaa iyo iyo iyo dumarkii kale ee u dhaqdhaqaaqayba taasi oo laisku weydaarsan doono siyaasadihii iyo xeerarkii xakamayn lahaa oo mid walbaba aanan maanta inoo diyaarhayn sidii loo dhaqangelin lahaa sidii loo loo ansixin lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa initiative kale ee laga hortegi laha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshadu waxa uu sheegay in tobankii sannadood ee ugu dambeeyey si weyn looga shaqaynayey dhammaystirka xeerarka qabyadu ay ku jirto si wax rasmiya looga qabto ama looga gungaadho joojinta ama xakamaynta ku dhaqanka gudninka fircooniga ah mudday soo qaadatay mudday soo qaadatay way soo daba dheeraatay tobankii sana u dambaysaa laga shaqaynayay hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto tababaro iyo hadday noqoto faham guud oo laga qaato mataqaanaa sidii dhammaan aynu meel uga soo joojin lahayn arrintan muddada dheer soo dheeraatay ee f g m ka kabacdi lala wadaagi doono bulshada waxaan rajaynayaa in mataqaanaa ay noqoto mid wax weyn iyo tilmaam ay ka soo baxdo waxaa la iska khilaafsan yahay aan kuu sheego rasuulka sala allahu alay
sheekha ayaa isdultaagay mowqifka wasaaradda iyo kulamo hore ay culimmada waaweyn ee somalilan iyo dhakhaatiirtu uga yeesheen arrinta la xidhiidha gudninka fircooniga ah iyo shareecada islaamka isagoo carrabkana ku dhuftay fadwo ama go'aan laga soo saaray kaas oo ay wasaaradda diinta oqaafta ee somalilan lagu mamnuucay in gudninka fircooniga lagaga dhaqmo gudaha somalilan waa siyaasad siyaasadduna waxay gogoldhig u tahay oy muhiim u tahay in culimada inta layidhaahdo loo yeedho la yidhaahdo bal culimay shareecada ku fadhiisiyo hablaheenna inaan la googoynin oon la tooltoolin eega culimada wasaaradda diinta oqaaftu doorka ay ku leedahay culimada dalka fatwooda inta laiskugu yeedhay soddon sheekh dhakhtarada aqoontolena loo yeedhay ayaa laga soo saaray bayaan cad ama fatwo cad laga soo saaray oo sheegaysa in arrinka sunnadana lagudhalagu dhaqaaqo fircoonigana dagaal lagu qaado waa tii fatwo dee dhammaystiran laynoo sameeyey odhanaysa fatwadaasoo muhiim oo inaan ay akriya ay muhiim tahay ayay wasaaradu soo saartay fatwadaasi haddii aynu qodob ka mida ka sheegno waxaa ka mida waxaa gabarh kasta oo oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta la soo gaarsiiyey dhaawaca ama gaboodfalka loo geystay hadan maxamed cakulle v o e hargeysa
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o e oo idin kaga imaanaysa washington diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa waxaa la sheegay inay sii wadaan duqiimaha ay ku hayaan xooga kurdiyiinta ee maraykanku taageero ee ku sugan dalka suuriya kuwaasi oo dagaal kula jira kooxda daacish wararka qaar waxa ay sheegayaan in washington ay isu diyaarinayso inay joojiso taageerada ay siiso kooxaha kurdiyiinta ee suuriya warbixintan waxaa istanbuul ka soo diray dorian jones waxaa soo jeedinaya nuux muuse barjab
diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee turkiga ayaa duqeymo xoogan ka waday gobolka xuduudda siiriya ee ay maamulaan xoogaga dimuqraadiga ee siiriya ee loo soo gaabiyo s d f turkiga ayaa ku eedeeya kooxaha ugu tunka weyn s d f ee kurdiyiinta kuwaas oo kale ah y b j iyo y b j inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k oo ah koox ay ankara iyo washington labadaba u aqoonsan yihiin urur argagixiso bartilmaameedyadu waa sida ay tilmaamtay kaabayaasha tamarta iyo wixii la midka ah taasoo micnaheedu noqonayso in aanan b k k iyo kooxaha xiriirka la leh ee y b g iyo y b j ee dalka suuriya loo ogolaan inaysan aaggaasi ku yeelan maamul maxalli ah madaxweynaha turkiga ayaa hadda ku hanjabaya inuu qaadi doono duulaan dhanka dhulka ah laakiin ciidanka jabhadda difaaca suuriya ee kurdiyiinta waxaa taageero ciidamo maraykana oo gaaraya sagaal boqol askari kuwaasoo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ice hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay jiraan warar sheegaya in maraykanka uu ka fakarayo sidii uu ciidankiisa ugala bixi lahaa suuriya washington waxaa laga yaabaa in dhab ahaantii ay isu diyaarinayso inay macsalaamayso bahwadaageeda dhulka suuriya ee s d f kuna dhahdo idinka ishabeeya annaga waa isaga baxaynaa halkan sababtoo ah maamulka ayaa sida muuqata ku cayaaraya fikradda ah in ciidamada maraykanka ay halkaasi sii joogaan iyagoo u arkaynaysan muhiim ahayn hadda kadib sababtoo ah waxay dhex joogaan dariiqo khatara ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq iyo suuriya ayaa bartilmaameed u ah weerarada sii kordhaya ee lagu eedeynayo kooxda taabacsan iiraan bentagonka ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada lasoo saarayo hase ahaatee falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kabixitaanka ciidamada uu soo afjari doono xiisad sanado badan soo jirtay oo u dhexaysay turkiga iyo maraykanka xiriirka maraykanka ee y b g wuxuu saameynayaa ku dhowaad dhammaan iskaashiga suurtagalka ah marka marka hore maraykanku waa inuu hubiyaa siyaasadiisa ku wajahan y b g markaas turkiga iyo maraykanku waxay bilaabi karaan inay ka hadlaan arrimo kale ankara ayaa bishii january qaaday diidmada qayxan ee ay duldhigtay kubiirista sweden ee gaashaanbuurta neto aqalka cad ayaa isna dib u ansixiyey heshiiskii uu turkiga uga iibinayay diyaaradaha dagaalka kooxaha waxayndheindheeya ayaa tallaabooyinkaasi u arkaa in labadan wadan ee ka wada tirsan neto ay ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkooda booqasho laba maalina oo ay dhowaan ankara ku tagtay kusimaha wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda maraykanka victoria nolan ayay u arkaan inay tahay fariin hoose oo la diray falanqeeyaasha ayaa rumaysan in hogaamiyaasha s d f laga yaabo inay jawaab deg deg ahi arrintaasi ka bixiyaan haddii amerikaanku baxaan aad bay ugu adkaan doontaa in s d f ay sii noolaato ilaa ay heshiis kala gelayaan dimashik laakiin wakhtiga ayaa guraya dabcan mana sheegi karaan shuruudo la mid ah kan ay heli doonaan marka ay baxaan ciidanka maraykanka mucaaradnimada in ciidanka maraykanka ay joogaan dhulka suuriya ayaa ah wax naadirah oo ay wadaagaan dowladaha ankara iyo dimashik falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii ciidamada bishaar al asad ay dib ula wareegaan gacankuhaynta gobolka ay ku badan yihiin kurdiyiinta ay ku filnaan doonto in erdogan uu guul ka sheegto dagaalka uu uga soo horjeedo xoogaga kurdiyiinta suuriya taasina waxay soo afjari doontaa duulaanka turkiga ee qeybo ka mid ahi dhulka suuriya
warbixintii dorian jones waxaa soo jeedinayay nuux muuse birjeeb haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane
dhalinyarada deegaanka hirshabeelle weli waxay salowka muujinayaan nidaamyada isbadbedelaya ee maamulka inaanu dhallinyarada ka helin kaalin muuqata xilli hirshabeelle ay soo mareen saddex madaxweyne haddaba ma jirtaa rajo ay dhallinyarada ka qabaan isbeddelka soo socda in wax muuqda ay ku yeeshaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ismaaciil geedi xasan iyo guuleed cabdi guuleed oo labaduba ka mid ah waxgaradka dhallinyarada ah ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadalka ugu horreyn siinayaa ismaaciil xasan waxyaabo badan oo la gaaray way jiraanka dowlad ahaan laakiin markii dhallinyarada xaggeeda loo loo jaleeco yacnii isma dhihi karo yacni wax faa'iido gooniya usoo kordhiday waayo markii la wada hadlaya wax lasoo xulayana kuma jirin inay ka tirsan yihiin waa suurtagal laakiin ka mid ahaanshahaas wax muhiimad gooniya u leeyaha male waayo guddoomiye gobolna kama soo marin guddoomiye degma xaggeeda kama marin madaxweyne ama ma aragtay marka sidaa darteed wax lagu wacay talada waxba kuma lahayn marka kamid ahaanshahooda anwacan waxaan dhihi lahaa inay soo xleyn waa mahadsantaha ismaaciil guuleed maasha allah waa mahadsan yaha walaalkay ismaaciil xaqiiqatan hirshabeelle marka laga hadlayo hirshabeelle waa curdun waa bilow waa marka mar walbaba boqol kiiba boqol wax ku bilowdo sida ugu qurxan noqdaa ma jiraan wax walba si hoose ku bilowdaan sida ugu fiicanna waa marka ugu dambea la gaaraa laakiin hadda qaabka ay ku bilaabatay hirshabeelle iyo sida u socoto marka loo fiiriyo aad ay dhalinyarada kaalin weyn ugu leeyihiin sababtoo ah boqol kiiba siddeetan wax ka badan yaa ka mid ah golaha wasiirada ee hirshabeelle waa dhalinyaro sidoo kaleentooo boqol kiiba konton ka badanna waa baarlamaankii lasoo xulay ee wax dooranayay ee go-aanada gaarayay waa dhalinyaradii sidoo kaleentoo shaqaalaha rayidka agaasimo waaxiidiyadii ofisaradii waxaasoo dhan waa dhalinyaro dhammaantood boqol kiiba sagaashanaa la dhihi karaa waa dhalinyaro marka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilowga cusub ee hirshabeelle dhalinyarada waxay ku leedahay mug weyn ay ku leedahay mustaqbalkan inay kasii weynaato waa rajaynaynaa waa mahadsantahay guuleed ismaaciil oo maqlaysaa guuleed wuxuu leeyahay dhalinyarada kaalin muuqata ay ku leeyihiin maamulkan hirshabeelle waa horta wuxuu sheegay inay ka muuqato dhalinyaro way jirtaa laakiin dhalinyaro waxay ugu muuqataa yacni markii la yidhaahdo nin kaale adiga xilkan qabo keliya oo wax tala hore u ku lahayn way dhib badan tahay marka in tale intaas ka weyn laga siiya waan jeclaan lahay waayo sidaan ognahay dhibka ugu badan dhalinyaro yani uu ku yimaadaa markii dhib la yidhaahdo haddii shan dhib dhaco sida la yaqaano ugu yaraan afar iyo bar ama shan wax shantabo dhalinyaray ku dhacdaa laakiin markii faa'iido iyo awoodo kale ay yimaadaan yani odayaasha lagu sheegaa marka maadaama ay dhibka kow u yihiin waxaan dhihi lahay dhalinyarada faa'iido fiican iyo opportunity fiican laga siiyo waayo dhalinyarada soomaaliya waxa ugu badan ee lagu xisaabtamo waa dhalinyaro marka in arrimaha hadda hore jiray maadaama hadda tan ay tagtay wixii ka dambeeyo cusub doorashada la geli doono in dhalinyarada wax fursad intaas ka badan laga sii guuleed ismaaciil wuxuu leeyahay go-aan gaaridda dhalinyarada wax qeyba kuma lahan laakiin waxay ka mid yihiin xubnaha dhisan
saaxiibkay waa mahadsan yahay go-aan gaaridda mar haddii baarlamaankii wax dooranayay ee waxaan sax waay iyo qalad waay dhahay boqolkiiba konton ka badan caqlabiyaddii ee ayaga leeyihiin xaqiiqa waxaa muuqata in go-aanka ugu weyn ee meesha ka dhacaya ayaga ay leeyihiin laakiin waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu ula jeedo ragga waaweyn ee muuqdo dhalinyaro ma aha inuu ula jeedo ayadana waa lagu gaari doonaa waa laga yaabaa hadda doorashada cusub ee soo socota cidi kama xigto inay dhalinyarada isu sharxaan jagooyinka waaweyn laakiin go-aanka gaaris markay timaado golihii wasiirada oo ah golihii fulinta iyo golihii sharci dejinta labadaba waxaa aqlabiyad weyn kuleh oo ku xoogan dhalinyarada marka sidaa daraadeed lama dhihi karaan isleeyahay aniga dhalinyarada wax awooda ama go-aanka gaarisa kuma laha hirshabeelle ismaaciil marka ni guuleed wuxuu intaa noo cadeynayaa inay kamid yihiin un keliya yani sida haddaan ognahay anaga dhalinyarada kamid a xataa qaababka ay ku yimideen siyaasad ahaan haddii la tixraaco yani ma ahan qaab dhalinyaro wax ay ku qaban karto waayo barnaamijyaha dhalinyarada quseeya yimaado qof kala xaajooto ma aragno oo sida caadiga ama gobol ku saabsan dad aan dhalinyaro ahayn ama si kale lagu xulay a inta badan ka qayb galo marka aniga hirshabelle dhalinyarada inay ku bahdilantahan u haystaan shaqsi ahaan guuleed ma la dhihi karaa dhinaca aqoonta oo dhallinyarada hooseese ayaa sabab u ah in waxyaabo badan oo ismaaciil rajo ka qaba inay helaan sababtay u waayen inay taa tahay waa run horta inay aqoonta oo dhalinyarada ay hooseyso laakiin ismaaciil waxuu ka hadlaayo oo waxyaabo badan oo gaabka jira uu ka hadlaayo dhinaca aqoonta u sabab maaha sababtoo ah dhalinyarada ku dhaqan hirshabeelle ama reer hirshabeelle waa dad si fiican wax u bartay oo aada u diyaarsan ayaga iyo raggooda odayaashaoo hadda hogaanka haayana ay aada isugu duuban yihiin culeyska jira laakiin wuxuu yahay wixii oo bilaaw ah oo aan mar walba noqon karin sidai ugu ficneyd ee laga rabay aan noqon karin marka waxaan u baahannahay inaan dulqaad sameyno oo aan hogaanka iyo dowladda hadda jirtay noo dhisan ee dowlad goboleedka ah inaan u dulqaadanno waqti kadibna waa isa saxayaan marba tartiib tartiib marba waxaa laga guurayaa marxaladan ka nimid midna haddaan joognaa kolley midda cusubna waxay noqon doontaa mid oo sidii hore ka bedelan oona ka qurux badan ismaaciil waxaa is leedahay dhallinyarada hirshabeelle way ka mudnaayeen inay ka helaan maamulka hadda jira maxaa ka tilmaami kartaa waxaan ka tilmaami karaa oo yani kaani ahaan aan ka tilmaami lahay waxaa soo baxo fursado ugu yaraan hadda ugu yaraan maal tree montis ka hor yani waxaa dhacday siddeed iyo toban ruux oo looga baahday maxaa la yidhaha wasaaradaha hirshabelle waxaan indhaha ku aragnay dad aan gobolka u dhalanin aan waxba raad ku lahayn in ma aragtay ama xamar ama meelo kale looga soo xusho marka in mudnaanta koowaad dhallinyarada hirshabelle ku nool la siiyo markii laga waayo wax xubintaas mateli karo kabacdi ma aragtay meelihii loogu talagalay iyo meel kale in loo raadiyo marka caqabadahan haysta waxaa kuw ka ah oo inta badan aan dareennaa fursadihii kasoo baxay ee yaryara hirshabelle kasoo baxo markay nagaato ama fadhiisato in ma aragtay dad kale kor looga keeno marka arrimahaas in la yareeyo awalan horta wixii loo geli raba in ma aragtay dhallinyaradii hirjawaariya arrinkan ku fiican la yidhaahdo haddii aqoon tahay loo qadhan aqooneed looga raadiyo kadib haddii la huri waayo la waayo wax kaloo banaan hala keeno marka insha allah in arrimahaas wax iga laga bedelaan rajaynayna waa mahadsantaha ismaaciil jowhar hirshabelle ma ahan keligeed guuleed dhaliisha uu qabo iyo ama saluuga uu qabo ismaaciil waa waa runtiis inay jiraan shaqooyin looga baahnaa reer jowhar inay qaataan oo jowhar ka jira inay qaataan kuwa ka baxsan jowhar iyo hirshabelle oo laga yaabaa kuwa beledweyne looga baahnaa inay qaataan kuwo kaleento ka baxsan laakiin taas waxay u baahan tahay in bolicy oo guud loo dejiyo oo la yidhaahdo qaabkee shaqooyinka loo kala qaadana sidee loo kala leeyahay sidee loo kala xigsanaa waa in siyaasad guud ee kasoo baxdaa oo markaas lagu kala xadido la yidhahdo qofku waa inuu reer jowhar ahaadaa waa inuu meeshaas ka sii yahay waa inuu saas ka sii yahay ama waa inuu reer beledweyne ahaadaa saas ka yahay saas ka yahay saas ka yahay waa in la dhahaa markaasaa la dhihi karaa shaqooyinka qaabkaas ha loo kala xulo laakiin aniga khaasatan taas aadan ugu fakar duwanahay oo waxaan qabaa soomaali inay soomaali tahay qof kasta oo soomaaliya dhallinyarada ninka ka yimid hargeyso haddii fursadaha ku xun yihiin intana fursada ay ka jiraan waa inaan dareensiinaa inay jowhar ay tahay hargeyso hargeysana inay jowhar tahay inaan dareenno oo soomaalinimo si loo wada dareemo laakiin haddii aan dhahno shaqooyinkii ka soo baxay ee hooseeyey waa inay helaan dad reer hirshabeelle wixii hirshabeelle ka soo baxo waxaa dhacayso markaa soomaalinimadii inay kala xadidanto oo kala go-doon la kala galo oo dad baasabooro iyo waxyaabo kale kala wata inaan noqonay noqonaysaa marka si aysan taasi u dhicin inaanan waxyaabaha guud ee naga dhexeeya soomaalinimada ee hoosteena eh ninka baydhabo ka yimid iyo kan ka yimid hargeysa iyo kan boosaaso ka yimid iyo kan jowhar joogo inay fursadaha qaarkood ee u sinaan karaan ismaaciil tiisane waa run mararka qaar haddii aad dhinaca ka fiirisay sababtoo ah fursadaha ka jira garoowe iyo meelaha qaarkood uma sinna dhammaan meelaha kaleenta marka waxaan ka codsanayaa ayagana kuwa meelahaas jiro maamul goboleedyada inay fursadihii ay ka dhigaan mid dhalinyaradii mid dhalinyaro soomaaliyeed u wada siman anagana yaanan bilaabin oo anaga aan ahaano kuwii ugu horreeyay ee lagu daysado ay fursadahoodii yihiin kuwa u wada siman saasaan dhihi ismaaciil ma jira dhalinyaro isku xiran oo hirshabeelle ah oo waxyaaba hadda ad leedahay oo inay ka maqan yihiin ku talagala inay raadiyaan walaahi waa la helayaa dhalinyaro isku xiran oo arrimahaas ay ka maqan yihiin waayo annagaba dhalinyaradiian ka mid nahay afar laad sasac ku jirnaa xogta ugu badanna aan ka helnaa marka yacni way jiraan haddana waxaa aragtay waxyaabaha aan la yaabna waxaa ka mid a gobolka shabeellada dhexe weliba khaasatan degmadan jowhar ama igu hoos yimaado waxaa aaminsanahay dhalinyarada ku nool mashruucaadka ayada kasoo baxa keliya haddii waxay yihiin la tusiyo ama ma aragtay kuwoodii waxbartay kaga faa'iidaysta liidaa in ay ayaga iyo wax ka badan ay deeqdo marka meeshan wax badan oo isbedelay ugu baahan tahay dhalinyaro ahaan marka wixii hore taga way tageen waxaa rajeynaya isbedelka cusub ee la rajeynayo in ay kaalin intaas ka weyn ay ku yeeshaan dhalinyarada guuleed dhalinyaro isku xiran oo hal wadda wax ku raadinaya oo reer hirshabelle ma jiraan
maya xaqiiqatan ma jiraan sideedana waxaa la yidhaahdaa labaatan jir intuu tala ka boodo laan ka boodaa wayna adag tahay dhalinyarada inay hal fakar wada qaataan oo ay hal dhinac usoo wada jeestaan aaday u adag tahay maadaama dad dhalinyaro ee mar walbaba fakarkooda aada u kala duwan ay yihiin dhalinyarada hirshabeelle maaha kuwo isku duuban oo cadkooda si isku toos u raadsado haddii ay ahaan lahaayeenna ismaaciil dhaliilahoo sheegana ma jiri lahayn meeshay ka bixi lahaayeen marka dhalinyarada inay isku duubantaana waa arin aada muhiim oo dhiirigelinayno codsan lahayna inay sameeyaan laakiin waa xaqiiqo taas waa ku raacsanahay ma jirto dhalinyaro fakarkooda isku duuban yihiin laakiin dhalinyaradu waa cudud weyn oo muuqato ee hirshabeelle ka jirto dhammaan soomaaliyan toddobaatan iyo shan boqolkiiba iyo ka badanaa lagu qiyaasaa dhalinyarada taasaa sababayso culeysyada badan ee dhalinyarada sheeganaya inay ayaga ku dhacaan faa'iidada badan ee anaga sheegayno hadda aniga aan xusaayana inay ayaga u bataan taasaa sababaysa maadaama ay ayaga yihiin aqlabiyadda ugu badan ee dalka waa mahadsantahay ismaaciil ugu dambeyn dhalinyarada hirshabeelle waxaa tiri xuquuq badan ayaa kaga maqan dhinaca fursadaha shaqo iyo midda siyaasadeed maxay kula tahay sida ugu fudud oo ay ku heli karaan haddii ay tallaabo u qaadaan in waxyaabaha aad sheegtay laga gudbi karo caqabadaha ka iman kara wallaahi horta kow waxay igu tahay cilo tahay maaragtay in isku xirnaan dhalinyaro la helo yacni marka qofku dadkan dad isku xiran yihiin wixii jaaniskiina ay ka warhayaan oo dad iska warhayo ayagaba isku toosan yihiin maamulku adkay karana ma jiro wax ka hor istaagi karana male macaan laftigooda inay isku soo xulaan arrinkan la sheegaya iyo fursaddan soo baxday ama beej taallo ama meelahan taallo yaa nooga roon oo arrimahaas ku fiican ee ayaga isla waxaystaan marka inay isku xir sameeyaan aan kula dadaarmi lahay si ay waxyaabaha kaga maqan waxa keliya ku gaari karaan waa inay ayaga maaragtay dhexdooda isku xirmaan maamulkoodana ay ka aqoonsadaan in aqoonsi iyo wax loo sameeyo si ay jaanisyada soo baxaya ay ugu faa'iidaystaan guuleed waxaa keliya oon isdhihi lahan waxaa waaye dhalinyarada in ogaalkooda ay kor u qaadaan waxbarashadana ay xoojiyaan oo waxa ay yaqaaniin ay kor u qaadaan taasaa adkeyn karta in ay isku duubmaan mahmaa ay wax badan fahmaan mahmaa isku duubnidooda ay sii kordhayso waa intaasaan dhihi lahaa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ismaaciil geedi xasan iyo guleed cabdi guleed inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqna ayaana soo jeedinaya haatanna xaggii heesaha waxaad ku soo dhowaataan heesta xayaad iyo codkii xasan aadan samater
caashiqan ina soo dhaweeye uma dhiga nin caashiqan
heestaasi uu qaadayay fanaanka xasan aadan samatar wuxuu ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan markale kulmi doono nabadgelyo